habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo axada bisha jannaayana waa labaatan iyo kow sannadka labada kun iyo toban iyo siddeed waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dotcom idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah jacfar kuukaay
qodobada ad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan madaxweynaha soomaaliya oo maalintii labaad jooga magaalada cabudwaq magaalo kobocdo oo badata dadkeedu oo kobocdo oo la yimaado waa magaalo dad kala duwan ay degan yihiin magaalo hal qabiila degan yihin ama hal beel degan yihiin ma kobocdo mana weynaato waxaa u baahan tihiin magaaladaa soomaaluna inay timaaddo waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha raadkaa raadka ka weyn oo ruuxaa ruuxa ka dheere ruqufraaquf dhaqaaqiyo tariiqaad xumadiisiyo miskihiisa radeeban saska gaaban dhurwaagay raha aana yihiinoo waysku reerdhicisow qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaannu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
sharci dejiyayaasha maraykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadiyiinta ayaa dhammeeyey maalintii koowaad ee ay dowladda dhaqaalaha ka jareen waxaana ay weli ku jiraan isku tuurtuurka eedda dhacdadan oo mid waliba kan kale uu dusha ka saarayo mana muuqdo isafgarad ay ka gaareen arrinta soo galootiga hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka mich mconnel ayaa sheegay in loo ballansan yahay codayn hor leh oo lagu doonayo in loo fasaxo miisaaniyad ay dowladdu ku shaqayso ilaa iyo sideedda bisha febraayo ballantan ayaa la isugu imanayaa kowda habeennimo ee caawa xilliga washington kulankan ayaa culays weyn saaraya xubnaha sanadka ee dimuquraadiga haddii ay ku qanci waayaanna waa in ay markii labaad diidaan miisaaniyadda dowladda miisaaniyadda dowladda maraykanka ayaa uu xilligeedu ku ekaa habeenbarkii jimcihii aannu soo dhaafnay taasoo markii la isku afgaran waayey dhalisay in qaybaha dowladda ee aan muhiimka ahayn dhaqaalaha laga jaro
boqorka dalka jordan boqor cabdallah ayaa ka hadlay walaaciisa ku aadan go-aanka ay xukuumadda washington ugu aqoonsatay magaalada qudus inay tahay caasimadda israa'il kadib wadahadal dhex maray isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka mike bens boqorka ayaa u sheegay madaxweyne ku-xigeenka in xalka keliya ee israa'il iyo falastiin uu yahay in la helo laba dal oo ay qudusna waajib tahay inay noqoto caasimadda mustaqbalka ee falastiin jordan ayaa ahayd dalkii labaad ee uu booqdo madaxweyne ku-xigeenka safarkiisa afarta maalmood qaadanaya ee uu ku marayo bariga dhexe markale fiid wanaagsan meel kastoo ad naga maqlaysaan magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaa maalintii labaad ku sugan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku jira maalintii afar iyo tobnaad ee safarka uu ku marayey gobolada iyo magaalooyinka dalka qaarkood warbixintan waxaa caabudwaaq nooga soo diray waryaheena cabdiwaaxid macalin isaaq wafdiga madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan degmada cabuudwaaq ayaa kulamo gaargaara la lahaa qaybaha bulshada iyo mas-uuliyiinta dhaqanka waxaana kulan ballaaran oo bulshada uu kula hadlayo madaxweynaha lagu qabtay xarunta jaamacadda ummadda faraceeda cabuudwaaq halkaasoo laga sheegay muhiimadda nabadda ay leedahay maxamed axmed jimcaale madaxa jaamacadda ummadda ayaa ka warramay muhiimadda ay jaamacadda ummadda uga fureen degmada cabuudwaaq ee gobolka galgaduud faracaan ujeeddada aan ka leenahay waxaa ugu muhiimsan in tacliinta ardada loo dhoweeye ka sokow in aqoonta ardada loo dhoweeye ka sokow waxaa ugu muhiimsan isdhexgalka dhallinyarada soomaaliya oo aad mooddo dowlad goboleedka sistamka federaalka aan qaadannay inaad mooddo inuu kala qoqobaayo marka muhiimadda ugu weynee jaamacadda ummadda ay leedahay waxaa ugu muhiimsan in la tirtiro kala qoqobnaanta sidaa darteed go-aankeennu waxaa weeye haddii dowladda dhexe ay nagu raacdo in dowlad goboleed walba hal xaruun aan ka samayno halkaa xaruuna ay naqato xaruun ardayda gobollada soomaaliya ay isaga kala yimaadaan oo takhasusada qaarkoodna dowlad goboleed walbaba hal takhasusoo u gooni ah oo soomaaliya meel kale aan lagu baran karin inaan ka samayno madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelaxaaf ayaa dhallinyarada waxbarata ku booriyey barashada cilmiga xoolaha beeraha iyo badda halkan aad baan maaragtay anugu kolley fafaahantayda iyo inta kale oo reer galmudug ila garanaysaba waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa in halkan laga dhigo xarun weyn oo la seexdo meel la seexdo leh oo dadka ay ku soo aruuraan sababta waxaa weeye meeshaan waa meel xoolaha u fiican oo aniga waana qaanaa weliba inaad veterinariga aada iyo aada u hirgelisaan oo aan ogahay xaruntiisii hadda in ay kaamil tahay loona baahan yahay in la furo inaan furno xaruntii veterinariga galmudug halkaa laga dhisay waa diyaar maanta in la furo keliya u baahanta jaamacadda iyo raktarka iyo inta kale oo macallimiinta ama inta daaragtariskana waxaan u sheegayaa inay dadka ku guubaabiyaan majoritiga ardada in badanoo ka mid ihi in xanaanada xoolaha iyo beeraha iyo kalluumaysiga iyo macaalinta la baro aan la barin accounting iyo waxyaalo maaragtay waa run waa loo baahan yahay laakiin waa inay twenty percent noqdaan inta kalena waxa na anfacayo dalkeenna iyo gobolkeenna anfacayo waa inay noqdaan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in magaalada oo kala qaybsan ay isu keeneen ay tahay tallaabadii ugu horraysay balse loo baahan yahay in la sii xoojiyo marka meesha dhabta ah oo dibheshiisiinta soomaaliya u baahan waa galmudug waayo waxaan aaminsanahay reer galmudug hadday heshiiyaan oo nabad ay keenaan soomaaliya inay nabad tahay taasaa hadda xaqiiqayi ah maxaa yeelay laga soo bilaabo gaalkacyo cadaada ku dar magaalooyin kale waa soo marnay oo dee si fiican uma fadhiisan oo kuleelkii ma arag cadaado dhuusamareeb guraceel ballanballe xeraale iyo halkan aan halka joogo intii udhexaysa waa soo marnay magaalooyin qiimo badan dad wanaagsan ay degan yihiin oo si fiican noo soo dhaweeyo jidadka noo taagnaa laakiin intaas waa inta aan dadka kala kulannay hurdada waa igu yartaa madax xanuunna waa ii dheeriya marka waxaan leeyahay ciyow ka baxme lagama baxaayo waa la waa waa laga shaqeynayaa ilaa aan ilaa aan keenno nabad aan keenno laakiin runtii shaqo badan ay nooga baahan tahay shaqo badan iyo nooga baahan tahay inaan nabad keenno inaan dadka heshiisiinno oo aan walaaleyno shaqo badan ayay runtii nooga baahan tahay marka inaan jaamacaddaana nabadda ka bilaawno magaalada caabud waa waan ku khasbannahay waana waana ka shaqeynahay insha allah waana samaynay oo labadeeda qaybood inaan hal ka dhigno waa bilowna degmada cabuudwaaq oo muddooyinkii dambe ay mararka qaar ka dhacayeen colaado u dhexeeya dadka wada degan haddana madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in ay kaga tegi doonaan guddi farsamo oo ka shaqeeya dhammaynta khilaafka ka jira waxaa kaloo madaxweynuhu uu soo jeediyey dhismaha maamulka degmada laamihii amniga iyo cadaaladda kuwaa oo gacanta ku dhiga cid kasta oo amni darri ka geysata degmada cabuudwaaq ee gobolka galgaduud dhallinyarow mustaqbal mustaqbalkiina way wax lagu cayaarayo mustaqbalkiina weeye waxa jidka saaran waa mustaqbalkiina dadka waaweyn anigu waan ka mid ahay waa soo qaadan waxaan soo qaadan karna waxa la hagaajinaayo ama waxa lagu cayaarayo waa mustaqbalkiina wey marka waxaa la rabaa inaydan ogolaanin haddaa aragtaan magaalo kala xihan diida ha ogolaanina haddii la yidhahdo dhanka kale ma aadi kartaan ha ogolaanina haddii la yidhahdo ree hebelaa waxaa iska leh ha ogolaanina maxaa yeelay haddii aad ku jirtaan kala qaybsanaanshahaas magaaladan ma kobcayso mana korayso magaalo kobocdo oo oo oo oo badata dadkeedu oo kobocdo oo la yimaado waa magaalo dad kala duwan ay degan yihiin magaalo hal qabiila degan ama hal beel degan yihiin ma kobocdo mana weynaato waxay u baahan tihiin magaaladan soomaaloo dhan inay timaaddo hadday soomaaloo dhan timaaddo waxaa imaanaya dhaqan fiican culture fiican imaanaya ilbaxnimaa imaanaysa waxaa imaanaya dhaqaalaa imaanaya waxaan doonaynaa horta guddi farsamo inaan uga tagna meeshaan ama aan idinkeena guddi farsamo guddigaas farsamo oo ka shaqayn doona guddi odayaal guddi odayaal odayaasha la dhegaysto oo la ictiraafsan yahay oo la maqlo oo odayaasha dhaqanka ah in laga soo saaro inta uu ka go-o talada ka go-do kadibna madaxweyne xaaf waxaa laga rabaa inuu maamulka dhiso marka halkan haddii kii dhisnaa uu jiran uu xoojiyo maamulkaas oo ah magaaladan meyer inay yeelato meyer inay yeelato inay leedahay garsoor maxkamada ay leedahay iyo inay leedahay security chief saddexdaasaa loo baahan yahay maamulkaa laga rabaa kii dambiile ah kii tuug ah kii dila ah inay xidhaan oo maxkamadeeyaan madaxweyne farmaajo ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee safar dhinaca dhulka a ku mara tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe waxaana deegaanada iyo degmooyinka uu madaxweynuhu safarka ku maraya ay ka mid yihiin deegaano dadka ku dhaqan ay colaad xooggan soo kala dhex gashay ha yeeshee madaxweynaha ayaa deegaanada dadka uu ku booqanaya iyo degmooyinkaba kala hadlaya sidii loo dhammayn lahaa khilaafka ka dhex jira waxaana dadaal xooggan wafdiga madaxweynaha ay ugu jiraan in la dhammeeyo khilaaf kasta oo ka dhex jira dadka ku dhaqan deegaanada uu socodka ku maray cabdiwaaxid macalin isaaq v o a cabuud waaq
fiid wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaanna waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a ururka suxufiyiinta soomaaliya ayaa sheegay inay diiwaan geliyeen dhimashada shan suxufi sannadkii aynu ka soo gudubnay ee labada kun iyo toddoba-iyo tobanka halka in ka badan soddon kalena loo geystay xabsi warbixin sannadeed uu soo saaray ururka nusej ayaan ka waraystay xogayaha guud ee ururkaasi maxamed ibraahim macalimo warbixintu waxay dhinacyo kala duwan ay taabanaysay xaaladda waxay ka hadlaysay wariyaashii soomaaliyeed ee sanadkii hore ee ku dhintay dalka soomaaliya lagu dilay ilaa shan weriye ayaa ku dhintay oo saddex kamid a qaraxyo ay ku dhinteen halka laba kamid a maaragtay xabada ay ku dhaceen marka oo la bartilmaameedsaday mid kamid a weliba maaragtay gaarin loogu xiray qarax kii u dambeeyey decemberkii hadda aanu kasoo gudubnay sanadkii lasoo dhaafay ee ka horreeyey ee labada kun lix iyo tobankii saddex weriye ayaa dhimatay oo gabar ay ku jirtay laakiin waxaad moodaa in hadda tiradii dhimashada markay timaado ay korartay oo shan weriye ay gaartay laakiin waxaa hoos u dhacay xariggii wariyaasha oo halkii markii hore lixdan weriye in ka badan lagu xiray hadda laba iyo soddon weriye ayaa sanadkii hadda lasoo dhaafay lagu xiray taasoo inta badan maaragtay maamulada iyo magaalada caasimada ah lagu xiray laba iyo soddonkaas weriye sidee iyo halkee baa lagu kala xiray adigoo noo sheegaya maamulada lagu kala xiray weriyayaashaasi guud ahaan maamulada marka laga reebo maamulka koonfur galbeed inta kale maamulada jubbaland maamulkan banaadir sidoo kale hirshabelle puntland iyo koonfur maaragtay galmudug intaba waa lagu xiray weriyaasha laakiin waxaa runtii sanadkan aan abaalmarin maanta guddoonsiinay wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyadoo sanadkan labada kun toddobiyo tobankii aanu kasoo gudubnay maamulka koonfur galbeed uu noqday maamulka keliya ee aan wax weriye ah maaragtay lagu xirin lagu tacadiyin dhibaato loogu geysan sidoo kalena waxaan maaragtay ugu hambalaynaynaa wariyaasha soomaaliyeed ee ku nool ee deegaanada koonfur galbeed in iyaguna ay muujiyaan mas-uuliyad oo runtii maaragtay qof walba oo wariyaa mas-uuliyad ka saaran tahay bulshada uu la joogo marka wadashaqayntaa dhex martay iyo sida wanaagsan iyadoo caburin aanu jirin ay wariyaashu ayugudayan ay u gudanayeen waajibaadkooda marka waxaan ka codsanaynaa sidaas oo kale maamulada kale inay ku daydaan oo maaragtay ay dhameeyaan xarigan la iska xirayo wariyaasha iyadoo aan maaragtay wax maxkamada loo soo marin ama sharciga loo soo marin weriyu dambi galo waa dhici kartaa su-aasha aan rabay inaan ku weydiiya waxay tahay e laba iyo soddonkaasi weriye ee la xiray sanadkii lasoo dhaafay ma jiraan kuwo weli xabsiga ku jira mise dhammaantood waa la sii daayay inta badan horta wariyaashu marka la xiro lama sii hayo muddo toddobaadyaa laba toddobaadya ayay hayaan oo ujeedadu ay tahay keliya in maaragtay lagu aamusiyo ama lagu cabsigeliyo xorriyadda hadalka iyo madax banaanida warbaahinta marka wariyaasha waa la xiraa waa lasii daaya waxaa ugu dambeeyey oo hadda magaalada jowhar maaragtay aan tagnay o aan kasii daynay maamulkaasi weriye la yihahdo cabdiqaadir shaashaa oo laba iyo toban maalmood xirnaa wax maxkamadoo lasoo taagay ma jirto wax maaragtay marka laga reebo su-aasha ii xigtaa waxay tahay maadaama laba iyo soddon weriye la xiray sida aad ii sheegtayna aanan xabsiga muddo badan lagu sii haynin ma jiraan wax maxkamad lasoo taagay oo dembiyadii lagu soo ogay lagu helay mise inta la yska soo xirabaa markii muddo lahaayana la yska sii daayaa ilaa hadda ma jirto maaragtay inta sanadkaa lasoo dhaafay weriye marka laga reebo kiisas gaar oo ka dhacay dhinaca somaliland laakiin koonfurta iyo bartamaha soomaaliya inta aan ka warqabo ilaa hadda ma jiro kiis maxkamad maaragtay inta ay xugmisay go-aan laga gaaray oo maaragtay weriye ku saabsanaa weriyaasha waa la xiraa markay maalmo xirnaadaan ayaa maaragtay dadka ururada iyo hay-adaha caalamigu ay qayliyaan kadibna waa lasoo sii daaya iyadoo maaragtay ujeedku yahay keliya in maaragtay caburintaa lagu sameeyo laakiin waxaa jiray un idaacado oo tusaale ahaan mar waxaa jirta ay isqabteen maamulka telefishinka universal iyo puntland oo markii dambe maxkamad arrinteeda lagu dhameeyey oo laba kun oo ganaaxa lagu soo rogay universal arrimo sidaas way jireen laakiin inta badan caadiyan wariyaasha wixii ku dhacayay waxay ahaayeen wax la yidhahdo arbitrary arrest oo ah maaragtay wax aan inta maxkamad lasoo maro aan nidaam xabsi iyo Arrinta- sharci loo soo marin inta weriyaha layska qabto layska xirto arrintaas markastoo uma muuqato mid eh, khilaafsan ee dastuurka dalka u yaala iyo weliba eh, xorriyatulqowlka Eh, aad iyo aad waa arrin runtii aad uga horjeeda arrintaasi eh, xorriyadda maaragtay hadalka iyo sidoo kale dastuurkan waxyaabaha uu damaanad qaadayo qodobada ku yaala qodobada maaragtay caalamiga ah ee xorriyadda maaragtay eh, eh, eh, qowlka Eh, waana mid weliba maamulada xataa hadda maaragtay xarigyada sameynaya laftooda dastuuradoodu ay ku qoran tahay marka waxaan rabnaa in mustaqbalka ay maaragtay ka gudbaan oo wuxu ay noqdaan wax loo gudbo sharci iyo nidaam iyo maxkamado qofku bani aadamka ama wariyuhu dembi waa yeelan karaa laakiin in hi- hiisaskooda iyo xaaladahooda ay noqdaan kuwa si saxa sida dastuurka uu qabo sideed iyo afartan saacadood in ka yar in maaragtay eh, dacwad lagu soo oogo oo dembi lagu soo cadeeyo haddii kale dembiga uu qaadanayo mararka qaarkood waxay ula dhaqmayaan sida qof dembiile ama maaragtay qof eh, maaragtay eh, eh, dadkan ar- ay ku tilmaamaan argagixisada iyo waxyaabaha noocaas oo kale inta la qabto ayaa qofka la jujuubaya weli meel halista mararka qaarkood la dhex dhigaa iyo dad au maaragtay munaasab hayn marka laga soo tago eh, eh, dilka iyo eh, eh, xarigga ma jiraan wariyayaal iyagoo shaqadooda ku jira eh, jirdil loo geystay amaba eh, eh, si jismiyana loogu xadgudbay aad iyo aad runtii way jirtaa oo maaragtay qaarkood dhaawacyadooda waxay ka muuqataa eh, wa- warbixinta iyagoo dhaawacyadu ay dul yaalaan weliba sanadkaan soo dhaafnay hadda sanadkan cusub ee inta yare hadda aan joogno yaa weriyaal soomaaliyeed inta la jir dilay oo dhaawacyadooda ay ka muuqdaan oo maaragtay yaan eh, soo bandhignay marka wariyaasha had iyo jeer dhibaatooyina loo geystaa eh, dad aan maaragtay eh, mas-uulahaynaa dhibaatooyin u geysta marka eh, waxaan rabnaa in maaragtay hadda eh, waxaan wanaajinaynaa sidii eh, dadka sharci yaqaanada ah iyo dadka booliiska ah iyo arrimahaasi ay iyaga laftoodu ay xa- maaragtay wax uga bedeli lahaayeen waxna eh, eh, laysla meeldhigi lahaa sidii wariyaashu ay sharci u mari lahaayeen Eh, maanta waxaa xusuus mudan in maaragtay wasaaradda warfaafinta ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed iyo jaamacadda ummadda soomaaliyeed ay kala saxiixdeen heshiis is-afgarad oo ku saabsan sidii loo tayeyn lahaa aqoonta wariyaasha soomaaliyeed si iyaga laftoodu ay noqdaan kuwa maaragtay aqoon ku salaysan waxa ay u- bulshada u gudbinayaan iyo shaqada ay qabanayaan intuba kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim macalimu xoghayaha guud ee ururka suxufiyiinta soomaaliyeed oo isagoo magaalada muqdisho jooga khadka telefoonka ee igu warramayey
fiidnimo wanaagsan mar kale meel kastooo naga maqlaysaan waxaa xalay la weeraray xerada ciidamada gaadiidka puntland ee boosaaso weerar bam gacmeed iyo bistolado loo adeegsaday ayaa lagu dilay hal askari mid kalena waa lagu dhaawacay tale ku-xigeenka ciidanka gaadiidka oo ah siihayaha kornel maxamed yuusuf faniin oo u waramay jaamac buulle jaamac ayaa sharaxaya siday wax u dhaceen bismillaahi raxmaani raxiim haddaan kuu balaado labaatankii bisha bisha koowaad laba kun iyo sideed iyo tobanka saacaddu abbaado marka hal saac oo habeennimo xerada waa lasoo weeraray waxaa lagu soo weeraray baaskoolado iyo bamba gacmeed markii baaskoolada ay dhacday waardiyihii nimanka iyo baaskoolada markii lagu waabiyey laba bamba gacmeed baa laisaga dabadiyey waardiyihii saddex wejigoo ahaa laba waa wada joogtay mid wadahaysana gadaal buu joogay geedk iyo odol iyo sawaxan hadday dhacday ninka qoriga haystay oo xagga suka joogay ayaa xabadda dhacay nimanka iyadoo sooxba arkeen dhulku qiiq iyo boor yahay ma garatay waayo waxaa kacay bambooyinkii baa waxay sameeyeen qiiq badan iyo boor badan dhulka hadday ku dhaceen Eh, arrinta halkaa labada nin oo meesha wada joogay oo gaarka hore ahaa ayaa dhaawacmay nin baa marka dhintay labadii nin midna hadda waa laleeyahay inkastuu dhaawaciisa culusi ay qalliin u baahan yahay arrinta horta sidaasay u dhacday marka waxaad noo sheegtaa qoladii weerarka soo qaaday ayay ahaayeen maxaadna ka haysaan akhbaar saa'ida walaahi dama ow arrintan nimankaan weerarka soo qaada wax yihiin lama yaqaan habeen bay ahayd markii wax dhaceen ninkii baa damay haddii ninkii damay meeshii uuro iyo qiiq baa isku xiray wax la garan karo iyo ciddaasay ahaayeen laguma dhigi karo qof sheegi karaa ma jiro meeshii ay maxabalaad ka rilaayeen xataa dhinacay uga dhaqaaqeen ummadii dhan iyo gaadiid iyo waxbaa isdhex yaacay meesha wada wada wada hayweya madha calaa kulli xaal xataa lama garan karo meel ay u dhaqaaqeen xero ciidan oo ciidanka taraafikada ah in bustoolado iyo bamgacmeed lagu soo haweysto maxaa kalifi karaad isleedahay arrintu in badan bay socotay meesha ciidanku joogo waa nimankan waa niman kula jooga kaa warhaya wixii calaa kulli xaal waxay heleen degnaan bay waxay ka heleen calaa nimankii indhihii hore ahaa
kaasi waxa uu ahaa korneel maxamed yuusuf faniin oo u waramayey jaamac buulle jaamac halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha mar kale jaamac buulle jaamac aan idinku duwo
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aalaaba ah toddobaad kasta xilligan oo kale aad kala socotaan laanta afka soomaaliga v o a toddobaadkan haddii eebbaha awoodda la weydmo waxaannu ku soo qaadanaynaa waa maxay sababta kaliftay in aanan lahayn tirada rasmiga ah ee soomaalida ku nool magaalooyinka waaweyn ee ay soomaalidu degto iyo kuwa dalalka shisheeye ee ay u hayaantay dirkaba barnaamijkeenna waxaa inoogu marti ah abwaan macalin siciid saalax axmed oo soomaalida inteeda badan ay magiciisa iyo muuqiisaba garanayso macalin siciid saalax adigoo ku soo dhowaanaya barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo laanta afka soomaaliga v o eba ugu horrayn bal inta aanan sababta u gelin macluumaad naga sii waayo aragnimadaada dhinaca tirakoobka ku saabsan waayo aragnimadayda aan arkay laabud wax dhaqan bay ku fadhidaa oo ay leedahay iyo duruufaha kaleba si aynu wada ognahay markaa waxaan u goobjoog ahaa markii ololaha horumarinta reer miyiga ay dhallinyaradii iskuulladu iyo macallimiintu u baxeen baadiyaha soomaaliyeed oo la rabay in dadka iyo xoolaha lasoo tira koobo wixii ay kala kulmeen ayaan ardayda waxaa jirtay buugagan u dhiibay iskuulkan maamulaha waagaa ka ahaa oo ay iigu soo qoreen waxyaabahay la kulmeen ama qaar aan kala sheekaystay ama mar aan filim ka sameeyey waxa ay ka arkeen dadka waxaan kaloo ogaa kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii unesco iyo qooyin laamo u n ta ah ayaa ina kaa caawinayay tirakoobtii waddanka laga sameeyey markaa xagga wacyigelinta ayaan waagaasna ka howlgalay oo aan ka shaqaynayay marka iyadana wixii ka soo baxay waxa dadku la kulmayeen waa ka warhayey intaan dibadda joogay iyo dhulkan qurbaha ama magaalooyin badan marka dadka la qaadayo sansaska tobankii sanoba mar dhulkan maraykanka waan ogahay oo marar baan anigoo khibradaha hore xorsuusnaa ayaa volunteer soomaaliya oo ka shaqaynaya ayaan ku kaalmeeyey xusuusiyey inaanay dadku jeclayn oo halka hadda wax kale noogu sii darsameen waa tahay sida aad sheegtay dal iyo dibadba waxaad leedahay waayo aragnimo ku saabsan tirakoobka magaalooyinka soomaalidu ay degtana kuwa waaweyn haddaan tusaale usoo qaadanno intooda badan waxaa mar walba la sheegaa tirooyin kala duwan waxayna ku xidhan tahay had iyo jeer cidda aada weydiinayso hadday ahaan lahayd muqdisho hargeysa kismaayo boosaaso baydhabo beledweyn tirada ay dadku sheegaan way kala fog tahay guud ahaan tirada soomaalida lagu sheego iyo dirka soomaaliyeedna farqiyo kala duduwan ayay ku sheegaan ogaantaada maxaad is leedahay tiro tan ugu dhow oo soomaali lagu sheegi karo way noqon kartaa mar haddayba sidaa uu fakarku u kala fariidhsan yahay oo aan cidina ogeyn aniguna ku dambaabi maayo oo waa adag tahay inuu qof iska yidhaahdo tirada dadka soomaaliyeed waa intaa waxaynu mar walba maqalaa xagga luqada afka ku hadalkiisa dadka af soomaaliga ku hadla baanu annagu tirsanaa ee kuwa meelaha kala joogjooga inta badan way isugu kaya mid oo waxaanu sheeganaa marka lagu daro inta baratayna in shan iyo labaatan milyan oo qof ilaa labaatan ugu yaraan ay af soomaali ku hadasho ayaa meelo badan lagu qorqoraa oo lagu sheegaa haddii aan marka mawduuca u guda galno waxyaabaha kalifaya in dadka soomaalida ah magaalooyinka dalka gudihiisa ah iyo dibaddaba ha joogaane qiyaas un lagu sheega tiradooda oo aan tiro saxa lahaynin maxaa ka mid a ayaad is leedahay jaamaco waan u kala qaadno laba wax midii waxaa weeye maamul ahaan maxaa loo waayey iyo waa arrin soke sababaha laakiin loo waayey waa inaynu ogaanaa waxaa jira dadka soomaaliyeed in aanay rabin inay tiradooda sheegaan jeclayn oo midi waa wax sal iyo xidida dhaqan oo fog leh oo aan tusaalooyin ka bixin karo sida uu dadku yeelo iyo waxyaabaha muujinaya inaanu dhaqan ahaan dadku jeclayn midna waa duruufaha la soo kulma oo ku kalifa in ay dhowrsadaan oo aanay qoyskooda iyo intuu ka kooban yahay aanay sheegin labadaas waaya mid tusaalooyin saddexaada oo kale oo taa dhaqanka la xidhiidha weli waxa weeye fikerka ama waxa conceptka la yidhaahdo qofka soomaaliga ahi uu number ka haysto dhaqan ahaan ama nambarada qiyaastooda baa iyaduna duwan oo mid gooniya ah waa tahay marka haddaad ku horeyso tusaalooyinka aad tidhi waan soo qaadan karaa oo dhaqan ahaan dadka soomaalida ah inay tirada iyo tirakoobkaba aysan jeclayn maxaa ka mid ah deegaanada soomaaliyeed inay wada leeyihiin mid waa ka dhaxaysaayo taasi wada tira nacaybka iyo in la tiriyo oo wax laga ogaado waa ka wada dhaxaysaa laakiinse dhaqno kala kookooban baa jiri kara waxaan xusuustaa haddii mid ka mida caruur meel fadhida uu u yimaado qof ilmo kale oo yidhaahdo ku laba saddex afar waa idin tirinayaa inta la kaco oo lagu boodo oo la baacsado ayaan laga hadhin ilaa tin laga gooyo oo waxa la yidhaahdaa lagu tiriyo tin lagaa goy marka waxay ka muuqataa taasi caadooyin hore oo ciraanays ah oo ah in wax dhacayaan ayay ku fadhidaa hadduu qofkaasi tiradeeda ogaado waxaad kaloo ognahay aynu ka wada warhaynaa haddii dadka ma aha magaalo oo qura ee dhaqankeenii de magaalooyinku waayo dambey samaysmeene salka ahaa ee miyi beereed iyo miyi xoololey iyo mid xeeb joogba laguma wada jeclayn hadduu qofka aada u tagtoo tiraahdo hantidiisa weydiiso tira ay tahay arigaagu waa imisa ama geelaagu waa imisa waa ka sii daran tahay oo qofkaasi sida uu u dhibsanayo kuu jawaabi maayo haddaad maqasho oraahaha waa inaad dhaqan ahaan taqaanaay oo kala soo baxdaa hadduu ku yidhaahdo waa la dhaqan yahay waa qof aada u ladan siday usii kala hooseeyaan mar wuxuu ku odhanayaa waa maashaa allah ama waa iska maashaa allah mar wuxuu ku odhanayaa waa la ladan yahay mar wuxuu ku odhanayaa adigu qoyska ku filan carruurta wax loo liso iyo wax loo gooyo xoogaa waa u yaallaa intaas oo dhan marba mid buu ku odhan oo markaasaadan ka soo saari karayn intaas oo dhammi dhaqan ahaan waxay ku fadhidaa haddii qofka hantidiisa laga ogaado in lagu kuuniyo oo la ilayo oo wax ku dhacaan ayaa oo islaa ciraanayskii hore oo ah ciraanaysku waa wax meeluu ka yimi aan la oqoon ee cirka loo aaneeyey ee badan ahaa dhaqanadii iyo caadooyinkii islaamka ka horreeyey oo ay dadku rumaysnaayeen waa gartay laakiinse waa la midoo xoolaha magaaloba haddii aad tiraahdo qof intee bangiga kuu taalla intee lacag haysataa de waa hadeer yacni layaab bay kugu noqonaysaa qof kuu yimi oo ku yidhi xisaab socotada bangigaaga intee baa ku jirta waa waa waad ka xanaaqi adba Wa- oo sidaasaa geelaagu waa imisana ay ka dhigan tahay waayahay waxa dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a waxaanu toddobaadkan ku soo qaadanaynaa waa maxay sababta loo laayahay tirada dhabta ah ee soomaalida ku dhaqan magaalooyinka hadday ahaan lahaayeen dalka gudihiisa iyo dibaddaba waxaa noogu marti ah abwaan macalin siciid saalax axmed ee haddii aanu u noqonno marka magaalooyinka iyo nolosha casriga sida aad carabka ku dhufatay dalka maraykanka oo aad degan tahay waxaa tobankii sannoba mar la qaadaa tirakoobka dadka ku nool magaalooyinka waadna ka qayb gashay maxaad isleedahay sababta gobolka minnesota magaalada minneapolis iyo san paul midkaa doontaba tusaale u soo qaado tirada ay soomaalidu sheegatay inay degan yihiin iyo tan dowladda hoose u diiwaan gashan ay kaaf iyo kala dheeri u yihiin waana tusaale un baan usoo qaatay labadaane magaalo kasta oo dibadeed oo ay soomaalidu ku nool yihiin waa caynkaas waa sax mid walbana duruufta la gudboon ama sida loo yimi ayay ku xidhan tahay arrimo isdaba yaalla ayaa jira oo aynu ognahay waynu ognahay dadka soomaaliyeed marka uu dhulkan yimi dhib iyo inuu ka baqay dhibaatooyin ku dhacay iyo aqoon iyo nolol buu usoo dhoofay wax kastuu kusoo dhoofi karaayey oo uu ku imanayeyna wuu yiri oo wuu sheegtay oo wuu diiwaan gashaday oo wuu qoray siday wax isugu yihiin markuu halka yimidna wixii sidii bay weli u jiraan kow waxaa ka mid ah guriga halka kan ku yaala ama abaarmanka qaybtaa ay degan yahay hal qoys oo soomaaliyeed oo intaasoo qol leh oo loo ogol yahay tiro sugan oo intaasa haddii sida aynu garanayno dadkii wada socday ay wada degaan oo sida aynu ognahay innaga qaraabadii iyo ehelkii ay tahay in la wada noolaado oo la soo dhoweeyo oo hadduu qofku u baahan yahay intaanu meel kala helin ama dani ku tiraahdoba uu fadhiga qolka fadhiga uu beersada kuu seexdo inay caadi tahay marka marka loo yimaado la yidhahdo guriga inteebaa ku nool waa inuu sheegaa inta qolay meeshu ka kooban tahay intii loo ogolaa inta kalena dafiraa waxaa kaloo keenay iyagana aan u qornayn badanaada dadka tooska minnesota markaan tusaalaheeda magaalooyinka mataanaha ama minnesota oo dhan soo qaado dadkii la keenay ayaa in badan u diiwaan gashan laakiin dadka u soo guuray iyo inta jeer eenu meel ilaa meel isaga guuro saamaynta ay ku leedahay iyo sida ay deg deg xagga dhaqanka soomaaliyeed ugu tahay oo meel kale loo deegaan raaco oy weli taagan tahay oo heblaaya meel heblaaya fiican loo soo bato midna laga tago midna la tago iyaga uma xusuus qorna ama uma samaysana waayahay dhegeystaha koowaad baan u baaqayaa dhegeysta adoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa siciid cabdi nuur saalax oo jooga dalka switzerland marka hore barnaamijka v o a aad baan ugu mahad celinayaa macalinkana siciid saalax isagana waan salaamayaa barnaamijka maanta marti ku ah fikradeyda marka hore waxaan ku horeynayaa su-aasha koowaad aan raba macalinka inaan weydiiyo marka statistics ama tiro dadweyne la sameynayo ma qiyaas un baa la sameynayaa dad intii loo tago baa maaragtay isus oo taabsii bay noqonaysaa oo wax maaragtay wax waaqica oo dhaba oo lagu kalsoonaan karo tan labaad aan weydiinaya waxay tahay haddii macnaha la rabo statistics dadka dhalanaya iyadana isbitaaladu iyo dawladdu xarumaha dawladda oo kale dadka marka hore lagu wacyigeliyo bal marka hore nidaamka dawladdu marka hore ay saxdo nidaamka dawladdu ay ahaan jirtay inuu qofku iska diiwaangeliyo meelaha ay ahayd inuu maaragtay ugu rijiskareeyo oo mataqaanaa uu xaq u lahaa oo maaragtay inuu sheego haddii ciyaal kusoo korteen haddii dhimatay marka haddii taas aan la helayn iyadana maxay noqonaysaa waya fikirka kale oo aan ku gudbinayana waxay tahay ah haddii la rabo statistics macnaha sidii dadweynihii marka hore dadkii soomaaliya ay samaysay oo kale waxaa jira dad badan oo hadda laga faa'idaysan karo oo ay ka mid tahay dhalinyarada waxbaranaysa oo jaamacadaha ku jira dadkaas si voluntary ah bay ugu shaqayn karaan dawladda in tababar yar loo furo oo ay si saxa waana dhalinyaro firesha oo aan maaragtay ka madax banaan inay maaragtay siciid waad mahadsan tahay quraan siciid waad mahadsan tahay macalinka oo samiga ah baan u daynaynaa inuu labadaadii su-aalood ka jawaabo fikirkaadana waa ku mahadsan tahay siciid saalax a ha samigay waa mahadsan yahay waxaase midii iyada ku dheeraan maayo waa se hab jira mid soomaaliyeedna waa la samayn karaa anigu dibadaha inta badan waxaa adag oo aan uga il oraah badanahay gudaha waxa weeye horta habka statistics loo sameeyaa adduunkaba waa dhowr hab baa la qaataa ayaa jira oo aanay takhasuskayga ahayn oo waa waxaanan usii dhexgelaya laakiinse waan ogahay maadaama aan qaar ka ag shaqeeyey cidina babliishinka adduunka oo lain wadamada laga sheegayo wax wada sugan oo qof waliba uu tiradii runta ahayd ay tahay ma aha laakiinse qiyaasiba habka ay ku timi formulada qaacidada ay ku fadhido mid bay uga duudahay sambl kan ugu fudud oo la qaataa tusaale laga qaato inta magaalo la go- derisderisayo oo in musaafo sugan oo in ah oo intaasoo guriya inta ku nool waa marka wadaweyne la tirinayo laakiinse meelahan dabaddu waa ka hawl yar tahay oo iyadu waa uga dhowdahay sida guri walba loo tago oo lumber iyo address leh oo loo sameeyo dhulka soomaaliyeedna ilaa ceel walba loo fadhiisto oo beer walba loo tago waa sida aada u sheegtay xoog shaqeeye lama waayo gudaha labada waa aan sheegayo kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii toddobaatan iyo waaga ololaha horumarinta reer miyiga ololaha la oran jiray uu soconayo dadka baadiyaha wax lagu soo barayay ardaydii wax dhigtay baa loo diray inay dadka iyo xoolahaba soo tiriyaan markii ku xigtay inuu ku dambeysay waddanka kun sagaal boqol siddeetan iyo toddoba oo salta soomaaliya lagu sameeyo ardaydii jaamacadda iyo dad badan oo volunteerisa ayaa dhulka wareegayay oo xooggii waa la helayaa haddaba qofka soomaaliga ahay meel walba dhaqaan ahaanteeda hab u gooniya bay u baahan tahay sida ugu sugan oo ugu badan loo helo ee meelna tiraka kow wada dhan si loo helaa ma ay fududa waase si wax lagaga faa'iidaysan karo waa saaad u sheegtaye an ugu weyn oo ugu weyn waxa weeye ilaa dadku fahmaan waxa ay ku fadhido in la tirakoobo iyo waxa lagaga faa'iidayo iyo meelahan dibadda waxa aynu weliba ugu sii baahannahay in la fahamsiiyo wacyigelintu waataan sheegayay oo siddeetan iyo toddobadii waan ka soo howlgalay iyo meelaha kan mar ka mida markaa dadkeennu ma sheegtaan horta intaan sansaska la samayn meelaha aynu adduunka dibadda ka degannahay waa inaynu codsannaa dadka iyaga ha loo furo wax la yidhaahdo waxbarista sansaska qiimaha uu leeyahay sansaska waa mahadsan tahay macalin siciid saalax waxaan rabaa dhegeyste kale wakhtiga daraaddiis inaan fursadda siino dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka waa mahadsantihiin v o a iyo abwaanka barnaamijka noogu martida ah magacayga waa zakariya wasami diini oo muqdisho joogo abwaanka waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ah markaan ka eegno qiimeynta ama tirakoobka dhanka siyaasadda soomaaliya waxaa ka jiro hadeertaan maamul goboleedyo hab federaalay qaadatay maadaama doorashooyinka soo socdana lagu salayn doono deegaan walba deegaanku ka ka dad badan yahay la siin doono kuraas dheeraada ma laga yaabaa in tirakoobka soomaalida lagu sameyn doono uu la galo gudaha inuu u galo buuq siyaasadeed iyo in maamul walba uu asagu yidhaahdo anaa ugu badan meeshaan isjijiid noocaasa inuu yimaado ma laga yaabaa abwaanka sideese loo xallin karaa hadduu yimaado waa su-aal aada iyo aada u muhiima wakhtigeedana la socoto aad ayaan kaaga mahad celinayaa sakariye soo dhawow abwaan saciid saalax layskuma hayo taasi waa waxa aynu la qaylanaynaba waa sidee xog run ah loo helaa oo aan ahayn taasi waa midaynu wada ognahay inay cid waliba markaasna markii horena waxaynu ka xanuunsanaynay dadkii baan imanayn oo tiradoodii qarinaya tanuna waa dacalkii kale oo waxa weeye dadkii baa cid waliba isbuunbuuninaysaa oo meel xun tegaysaa oo aanay run sheegayn markaa inay jirto waynu wada qirsanahay imanaysona waynu wada qiraynaa marka waxa boon waxaa la leeyahay sidee loo helaa tiro sugan oo waagaa lagu gaadho qof iyo cod lagu sugo waxaa run ah waa in iminka technolojiyada jirta ayaa xoogaa fudaydisay oo meelihii hadda doorashooyinka laga galay iyo sidii loo galay aynu wada ognahay haddii ishaada la sawiro oo qofkii mar labaad iyo iska sheego maaha waaba sida inuu ku fiican oo waxa weeye dadkaaga balkeen badan waa ognahay adaa u badan adaa u laandheeraysan adigaa keer ah bal haddaba soo tub oo kamirada tan ishooda ku aadi iyadaa kamiradu sheegaysa Waaya.
labaadka inaanu iman karayn marka waa la xaliyi karaa hal hal waa loo heli doonaa Wax- Ha.
haddii aan usoo noqonno eh, deegaanada qurbaha marka la isku dayo in la sameeyo wacyigelin waxaa jirto si loo helo eh, baahiyaha jira mararka qaarkood xog aruurin baa la sameeyaa xog aruurinta dadka eh, cudurada dhimirka qabo xog ururinta dhallinyarada eh, iskuullada ka dhacay xog ururinta ilmaha ku biiray dadkan dembiyada gala ee dhibaatooyinka sameeya tan qoysaska burburay mar kasta oo xoog aruurin la sameynayo soomaalida waxaa lakala kulmaa haddii xataa ay ka qayb qaataan in su-aalihii sidii la ramay ay uga jawaabin marka sidee ayay u kala horeynaysaa in dadka la fahansiiyo baahida dhabta ah ee arrintan ay jirto iyo wakhtiga dadka haya oo dhibaatooyinka ummadda hor yaallo oo loo baahan yahay in xal laga gaaro sidii aad sheegtay intii aan tirakoob loo gudbin waa in muhiimaddeeda la baraa marka seed u kala horumarinaysaa waxaad u kala horumarinaysaa waa run barista barista wacyiga oo la baahiyo kow Een, waxaan u jeedaa wuxuu waa marka laga fikiro oo de maamul meel loo fadhiisto hab dhan baa la qori karaa oo kala horeeya oo loo samayn karo ma og tahay dadku waa inay ogaadaan qofka soomaaliga ah oo qalin iyo xaashi lala hor fadhiisto foom baa lagaa buuxinaya la yidhaahdo ayaa shakigelinta koowaad dhaqankayga ku jirta oo ah wax ka qorqorowga weliba marka uu u yimaado qof aan la jinsiyad ahayn oo uu qof waloo soomaaliya oo dadka waayeelka ah baynu ka hadlaynaa oo weli een, eh, faci koowaad oo waddanka u soo guuray kuwa ku dhashay hadday ama wax akhriyaan oo iyagu buuxsadaan way fududaanaysaa ama ay dhaqan ahaan ka war helaan in waxaa la sameeyo laakiinse hadda waxyaabaha taagani waxa weeye in foom lagaa buuxiyaa xanuun ku ah qofa kan oo shaki ku ah oo wax ah oo waxa la qorqoro oo la sameeyo Een, anigoo aan waxba uga jeedin anigu waa ka faa'iidaystaa marka aad arday wax u dhigayso oo fasalkooda ku jirto oo uu wax sameeyo adigoo aan waqti badan ugu qaadan haddaad qalin iyo warqad qaadato haa magacaagu sow sidaa maaha iyo nambarkiisa meel ku qorto laba saacadood oo kale qofkaasu dhaqdhaqaaqi maayo hadli maayo wax qoridaas waxba ay ku samayso waa waxaan ogahay markaana marka loo yimaado horta waa inuu qofka qof la noocahi u waraystaa waa in aanu marka uu u sheegaa waxa la qoraayo waxay tahay oo uu qofku indhihiisa sidaa ugu eegayaa waa inuu u sheegaa in aanu qoyskiisa waxa ku nool een, laga jarayn waxaba uu ku helo oo aanay shughul ku lahayn oo xafiiska meelaha kaalmada aanay u gudbayn xogtan uu ka ururinaya waa in eh, lasii fahamsiiyaa marka qof degan oo waxaasoo dhan laga dhaadhiciyey baa in wax laga qoro dabadeedna waxaa laga dherindherinayaa in run ahaan inta joogta laga helo oo uu sameeyo intaasoo xoga ah oo aada sheegtay oo loo baahdo dhammaan ma haysano marka waa in laga bedelaa oraahda baan marmar ku gunaanadi lahaa Een, ila arka oo waxaynu maqalaa mahmaha tiraahda war la helyaa tale la hel meesha waxaa taagan tiro la helyaa tale la hel waa in dadka si dhaba loo baraa marka waaya tiro la helo baa tale la helaya aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay taas ayaa ugu mudan baan u malaynayaa inaan kusoo gebagabeynay barnaamijkeenii abwaan macalin siciid saalax axmed aad iyo aad baan kaaga mahel celinaya wakhtigaaga waa mudan tahay dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanaynay sababta tirada dadka soomaalida ah ee magaalooyinka ku nool had iyo jeer ay u adag tahay in la helo qiyaasna loogu tiriyo halkaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa waxaan idinka codsanaynaa ciddii og magaalo ay soomaali ku nooshahay dal iyo dibadba oo tirada saxda ah ee soomaalida ku nool la ogyahay inaad nagala soo xiriirtaan emailkayaga ah somali at v o a news dot com waa soomaali oo shaqalgaaba at v o a news dot com haddii eebbaha awood la idmana aad wicitaanka dhegaystaha ciwaan uga dhigtaan tan iyo kulantideeda dambana ismaqal dambe oo xiisa leh
mahadsanid jaamac buule jaamac oo nala socodsiinaya barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha markaana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal hal-abuuradii hore ee soomaalida qaar baa halxiraalaha iyo fulidiisa caan ku noqday sidaasna ku kulansaday laba awoodood oo ay maansayahanada kala dheeraayeen kuwaasoo ah mala awaalka degdega ah iyo gorokafuulnimada ay ku furfuraan halxiraalaha kolba lagu caraysto hal abuuradii tilmaamahaas lahaa waxaa tusaale u noqon kara laba gabyaa oo ay colaad maanso ka dhaxayn jirtay ugu dambaystiina ay halxiraalaha la gashay mid magaciisa wariyayaashu naguma soo simin ka kalese waa gabay hawle maansayahankii lagu naanaysi jiray kii hore ayaa wuxuu gabay hawle ku halxiraalaystay inuu sheego nin aan lagu abuurin awoodaha wax lagu dhalo ee taranka lagu yeesho isla markaasna ay carruuri hareerihiisa ka buuxdo iskuna marmarayso wuxuu yidhi shahwo nimaan lahayn oo dhallaan shaarubada haysto haddaad gabay nin shaacira ku tahay sheeg haddaad garato judhiiba gabay hawle isaga oo aan meel fog ka doonin ayuu gartay waxaa ninku sheegayaa inuu yahay dandaanka oo ah dhagaxa weyn ee culus iyo qururuxa yaryar ee hoostiisa iyo hareerihiisa ku daadsan markaas buu ku furay tix uu meelis qurihii naga soo gaaray kaasoo ahaa shiidkiiyo qururuxa miyaad aniga ii sheegi kii hore ayaa ku laabtay oo gabay hawle mar kale ku halxiraalaystay inuu sheego ninka isaga oo keligiisa shan kun oo nin ka adkaaday oo dharaartii ay goob ku kulmeen wada qariyey meel ay ka baxeenna la waayey wuxuu yidhi shan kun oo walaalo ah ninkii kaga shaxroonaaday oo maalintay wada shireen shiiqiyoo qariyey haddaad gabay nin shaacira ku tahay sheeg haddaad garato gabay hawle tixdii uu kaana ku furay ma aanu helin dadkii ogaasa waxay sheegeen inuu ku furay dayaxa oo markuu soo baxo kumaankunka xidigaha ahi ay wada qarsoomaan gabyaa kale oo isagana aanaan magaciisa helin ayaa ku kale aqoonta dhirta ku halxiraalaystay markaas buu ku yidhi gud iyo yicib geydhiya maraa geeda tira gaadhay haddaad gabay nin shaacira ku tahay goynka ka higaadi kii sidaas lagu caraystay oo isagana aanaan aqoon ayaa wuxuu gartay wuxuu ninku geedaha badan ka dhigayaa inay laba geed uun yihiinoo lababa ay isku mid tahay gud iyo yicib waa isku mid geydho iyo maraana waa isku mid dabadeedna wuxuu ku furay gud iyo yicib geydho iyo maraa wisla laba geede garaadlaawo yahow maanagaa garan aqoon weyne kuwii ugu caansanaa maansayahanadii muddada dheer gabayada iyo geeraarada isku halxilaalayn jiray waxaa ka mid ahaa labadii reer ciideedka ahaa ee la kala odhan jiray weerar burxan iyo faarax cabitame waxay ahaayeen laba aan kala dhicin isu dhigma oo maansada ku kaftama kuna xafiiltami jiray mararka qaarkoodna aad isugu jaleexan jiray ha isu dhigmeen oo hibada maansa curinta labadu ha ka wada sinaadeene waxbaa faarax u dheeraa wuxuu ahaa baa la yidhi nin ay wax fiicani uga bilownaayeen kasmooyinka fiqhiga shareecada islaamka mandiqa iyo xidiga aqoonta taasna waxaa lagu rumaysan karaa gabaygii halxiraaraha iyo xujooyinka miiran ahaa ee uu kaga qaybgeli jiray silsiladii maanso ee halac dheerala baxday hormuudyadii gabayga soomaaliduna bilowgii qarnigii labaatanaad ay isugu halcelin jireen waa silsiladii hunguriga iyo cirweynida ku saabsanayd ee cali sharmaarke qamaan burxan cali dhuux sayid maxamed gooni cabdi xaaji ismaaciil mire iyo maansiyahanadii kale ee afkooda la dhowri jiray ay isku arkeen raggaas aan soo magacdhabay ayay weerar iyo faarax la aynay ahaayeen koldow sidaan filaayo inaad ii furi doontaanna tixaha halxiraalaha ah ee labadooda naga soo gaaray waa qaar aada u cudoon murti weyn xambaarsan in door ahna inaga baraaya indheergarannimada maanseyahanadii hore ee soomaaliyeed iga guddooma haddaba saddex su-aalood oo weerar uu faarax ku halxiraalaystay isla goobtii lagu weydiiyeyna uu faarax ku wada furay weerar ayaa wuxuu faarax ku caraystay inuu sheego waxa ay tahay rida dhashay oo waxartii laga soo qabtay ay isla markiiba reerkii lahaa caana ugu fillaatay yar iyo weynna ay ka wada dhergeen wuxuu yidhi rid dhashoo waxarteedii reerna caana ku deeqday bal risaalo ka sheeg faarax oo gartay wixii uu weerar u jeeday ayaa is yidhi malaha rida wuxuu ka wadaa firida oo ah in inta ciidda lagu rido marka masagada la abuurayo waxartana wuxuu la jeedaa sabuulka oo ay inintaasi dhasho badarka uu sido ee laga goostana uu reerkii beertay ka dhergo sidaas ayuu faarax jawaabtii halxiraalaha u gartay ha yeeshee wuxuu ka baqay markuu furo inuu weerar ku diido oo waxba maad furin uu ku yidhaahdo dabadeedna intuu jawaabtii afeef ka hormarsaday iyo abhin ayuu yidhi ridhashoo waxarteedii reer dhalcaana ku deeqday haddii aan run ka sheego asaad been ka rogaasho rabbi baan kugu raacshaye xilli roob aad sugaysaad firi meel ku ridaayo raxmaddii ku heshaayo habeenay ku radaayo biqlay soo rogataayo laabay raaracisaayo dheeliday ruxruxdaayo sabuul gees ka ridaayo hadhow baa la riftaayo mooyaha lagu riiqiyo dheligay ku ritaano intii raad iyo ruux laba risq buu u noqdaa halxidaalihii labaad ee weerar bulxan uu faarax ku xirtayna wuxuu ku saabsanaa raha oo ah bahal yar oo biriga iyo biyahaba ku noolaada markuu roobku da-ana aan afka isku darine ballida iyo jidhaamaha goor walba ka jiileeya su-aasha weerar waxay ahayd faaraxow marba haddii noolayaasha oo idil ay iniba abuur ahaan isu raacsan tahay ma sheegi kartaa bahalka raha la yidhaahdo bahalaha cidda ay isu xigaan ee ay bahwadaagta yihiin wuxuu yidhi inta raad iyo ruux leh lababa way isku rafiiqeh rah iyay aana yihiin faarax wuxuu taana ka celiyey jawaab aan kaftanku ka maraynoo qofkii maqlaa aanu hurayn inuu muusoodo haddii uusan qoslinba gaar ahaan markuu dhab u yaqaan abuurta raha iyo dhurwaaga wuxuu yidhi raadkaa raadka ka weynoo ruuxaa ruuxa ka dheere ruqofraaqof dhaqaaqiyo reeryaqaad xumadiisiyo miskihiisa radeeban saska gaaban dhurwaagay raha aana yihiinoo way isku reer dhicisow halxidaalihii saddexaad ee weerar wuxuu isaguna ahaa faaraxow waxaad sheegtaa soddon reer oo sacna allaha ka dhigay aan bar adduunya lagu ogeyn haddana qumbayaal subag ah qaadi karila wuxuu yidhi faaraxow soddon reer oon sac adduunya ka foofinoo subagii sidii weyday sifahooda balsheeg kanna faarax wuu gartay wuxuu is yidhi jawaabta halxiraalaha weerar laba mid uunbay noqon kartaa safar uu awrta subag ugu raran yahay oo ay reero badani isku soo darsadeen magaalooyinka qaarkoodna ganac ugu wata taasi waa mid jawaabta kale ee suuragalka ahina waxay ula ekaatay sisinta oo ah nagaar laga tuujiyo saliid cunnada lagu iidaanto markaas buu jawaabtiisii ku soo gebagabeeyey labadaas haddii ay noqon weydana waa wax aan jirin oo aada weerarow adigu iska dhoobdhoobtay wuxuu yidhi weerarow soddon reeroon sac adduunya ka foofinoo subagii sidii weyday safar baa la yidhaayo saa hadday noqon weydana sisin baa la yidhaayo saa hadday noqon weydana safsadaa la yidhaahaa oo been ah dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha intaas haddaanu ku dhaafno haatana waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan oo ay ku luuqaynayso fanaanada kaltuun bacdo
caashaqa hasiidayn iyo codkaasi macaan ee kaltuun bacdo waxa uu gebagabo u ahaa idaacaddayadii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen caasha cuudi anigoo jacfar kuukaya bashiir abikarna dhinaca iskudubaridka ayuu inoo qaabilsanaa intaynu dib u kulmayno waxaannu dhammaanteen idinku dhaafaynaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.